dee kuwii laakiin kale markiiba way garteen inuu markii lilah cirkuba way garteen inuu nin xaafido yahay oo wixii uu gartayoo iyagaaba iskagoyni fahima rajulu ninkii waa fahmay ugu dambaynna ta la yaabka lahayd markii majliskii dhammaaday ee adigu iyagu dhammaysteentoodii ayuu intu kacay buu xadiid kastaba sanadkiisii ku celiyey isaga weliba tartiibtii boqolkaa xadiid loogu sheegay ilaalina waa ta la yaabka lahayd inuu boqolkii xadiid inuu hayaa dhimay lahayn oo xaafid buu ahaa laakiin axaadiistii tartiibteedii iyadoo mar keliya un la aqriyay oo toban nin ay kala aqriyayeen taas ba ahayd xifdiga lala yaabo markaasa xifdigiisii laga hadhay oo loo hogaansamay ku sheegaya taa wey haddaba xaaladan oo kale marka sanad dhan la wareejiyo ee matni aanu lahayn la siiyo matnigaasa sanad kale la siiyo muxadisiintu way sameeyeeno waxay u sameeyeen imtixaani laakiin dee fardigu waxa weeye markaa qaradkii ruuxa laga lahaaye bal inuu xaafid yahay iyo in kale xifdigiisu kolkol baa ninka xifdi waa lagu ogaa xaafid buu ahaa waana sheekiisii ee sandadaa la kala maqnaa ama ninkii waaba roonaanaya waa isbedeli karaa ikhtilaad baa ku iman kara ay ogaan ugu samayn jireen sheekii xifdigiisa ay yaqaaneen ee fiicnaayeen iyaguba axaadiistiisii saxiixayd ay hayeen ayay bal inuu weli xifdigiisu isbedeliyo in kale inuu xifdigiisa heerkii lagu yaqaanin yahay in kale kolkoltaasay samayn jireen kolda nin aanay aqoonay uba ibanayaan bay tan u samayn jireen si ay u ogaadaan ninkani ma dee nin wax garanaya mise ma garanayo oo bal markaa ama ay uga qaataan ma aanay uga qaadan waana ninka haddii taa iska garan waayo oo marka wixii laysu weydaariyey uu si uu ku aqbalo waa kay yidhaahaan yaqbalu talqiin oo dee talqiintuna way noo dambaysaa kaasay yidhaahaan macnaa wixii afka loogu rido ee loo laqimo ee laydhaha waa tan buu iska aqbalaa marka taas oo kale de waxay garanaysaa ama waa laba nin in ninkani mutasaahil nin wax dhowranayaba aanu ahayn marka saas oo kalea iyo dee nin waxa weya xifti iyo aqoon bala nin aanu ahayn labadaa mid inuu yahay buu markaa noqonayaa dee riwaayo markaa uma ereho waata ninkagi doona halka ruwaadda marka lagaba hadlayo ee ruux hadduu talqiin aqbalaya inaan riwaayo markaa lagama aan wax lagaba warinayn haddaba kasaas oo kale wixii laysu weydaariye aqbala ama markaa laysu dee ayay talqiin bu aqbalaabay idhaheen lakiin ninkii kale iska gartaa ee waa ninkaa xifdiga le taaba wey ومنه qلب سند لmtن نحو امتiحاaنه imام الفن امتiحاaنين في مئة بqل xadيث ay kuba امتiحاaنين لما أtىa بغداaد markuu yiمi فrda uu celiyay أxاadيثa وjagwada uu fiicniya لسناd الله سبحaنه وتaعالى رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البنان حجاج عن حجاج عن ابن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصد ولا تضعف مطلقا بما على الطريق إذ لعل جاء بسند مجود بل يقف ذاك على حكم إمام يصف بيان ضعفه فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه وإن ترد نقلا لواه أو لما يشك فيه لا بإسنادهما فأتي بتمرض كيروى واجزمي بالنقل ما صح كقال فاعلمي وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد waxaynu ku soo jirnay adigu qalbigii ama maqluubkii ayaynu kuba soo jirnay qaybihiisiina waan soo aragnay kolle qaybihii aan soo aragnayna waxay ahayd marka qalbigu uu camdi u dhaco oo waxaan qasad loo qastay wixii loo bedelo ama raawi raawi ha lagu bedelo ama sanad dhan iyo matniba hala wada bedelo sanadkii matni aanu lahayn hala siiye bal taas bay ahayd sii aynu soo aragnay abyaaddan inooga hadhsan noocanna sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo sheegayaa bal balna qalbiga ka mid ah oon isagu camdi u dhicin ee sahwi u dhacay oo waxaynu soo aragnay mawduucii baynu soo aragnay barhkoodna noocaa mudraska iskuba dareene mid aan loo qastin ee sahwi u dhacay sahabkii man kasurat salaatu bileyli oo kale qalbigana waxaa jira mid aan raawigii markaa u qastin raawigana waaba nin siqa ah oo dee siqaatu ruwaad kaba mid ah ee sahwi ka dhacay ayay wax iska weydaarteen taas kollayna intan aan aragnay macakaawi noo sheegi doonaana waa xaggii sanadka qalbigii gelayay matniga qalbigii kuma sugnaa sheeku halkan ma soo dhigan oo inooguma sugna walow dee in masalan tacriifkan guud ee ah in waxa weeye bal markaa dee waa wax dee la bedelo oo wax kale halkiisii la dhigo kolkol uu soo gelayo walow tacriifkan aragnay mid khaasa u ahaa bal oo kaa isaga inooma dhigan kaasoo inooguma sugna halkana khaasatan matni ahaan inooguma sugna qismigan ugu dambeeyo baan eegaynaa wuxuu hi sheekhu raximah llahu tacaala waqalbu maa lam yaqsid ruwaatu ay wa minhu waxa kamida maqluubkii ama aqsaamtii maqluubka waxa kamida qalbu maa waa xadiis ama dee sanadba qalbintiisa la qalbiyo oo si uu ahaa sika markaa laga bedelo kaasoo lam yaqsid aanay u qasdin alruwaatu ruwaadu qalbahu mafcuulka iskaba qadaro isaga qalbigiisa aanay uga qadaran oo waxa weeyaan xadiis baa dee waan arki misaalkii waa inoo dhiganaya aye raawigu aanu islahayn adigu kala bedel oo wuxuu u qastay aanu ahayn ayaa sahweynimo qalbiga ugaba dhacaya wadalika naxwu idaa uqiimati asalaatu waxaaba weeye xadiiska ahaa idaa uqiimati asalaatu xadiiskii habeenka dhaweydna aan soo haynay bal idaa uqiimati asalaatu falaa taqumuu xataa tarownii oo xadiis adiqadaada ilaa ay aragtaan inaan soo baxay oo dee aan imi on masjidkii sooba galay taas salaadii ha kicina si aan iyaga kaalmida ugu dheeraan hadduu rasuulku liamri maa uun uu dib dhaco xadiiskaasba weeye xadiidkaas sanadka uu leeyahay uu kutubta uu kuba leeyahay waxa weeye yaxya bn abi kasiir nin la ydhaaho oo iman ama caalim ba ahaa sikaaru taabiciinna kamida ama taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mid ah ayaa ka wariyey cabdullaahi bni abi qataadata cabdullaahi bni abi qataadana aabihii abi qataada ayuu kaba wariyey abi qataada rasuulka kaba wariyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh horta sanadkiisa caadiga ah in qalbigu ku sugnay nikaa weeye ama qalbigu halku dhacay waa kan oo wuxuu hi xadaahu xadiiskan waxa ku maramay oo sheegay fii majlisi lbunaaniyi thaabit ibnu aslam ilbunaani isagoo majliskiisii la joogo oo majliskaa dhexdiisa waxa ka sheegay oo wariyey weeye xajaajun xajaaj acnii waxaan ujeedaa kollay wadanka marka la inshaadayo amsada haddii la taxqiijiyo acnii ficilka mudaaric kuba sugan oo xarafkii mudaarico ah wadankii ma toosnaanayo saas baa dee derja waxay dhahaan ama iyadoo hamsadii in hamsatu wasli loo bedelo oo dee ay dhacdo markaas laakiin markan kale de waa ficil mudaaric hamsadiisii weyo waa la taxqiijine xajaajun xajaaj baa majliskii iyadoo la joogo saabit waa majliskii saabitala oo dee lala fadhiyo ayuu xadiiskan wariyey sanadkaasna waa ku wariyey yaxye lagaba warinayo sanadkaa dee kutubta uu kuba sugan yahay yacnii waxaan u jeedaa oon xajaajkan ula jeedaa nin xajaajyo tacaduday baa jire ibn abi cusmaan xajaaj ibn abi cusmaan sawaaf baan u jeedaa oo ninkaa dee taas wey kale ibna abi cusmaanina sarfiga waxa keenay waa wasanka daraadii ee marka kale dee ismigu waa ismi laa yansarifan fadanahu waxa u maleeyo mooday can saabitin saabit xadiis laga warinayo inuu yahay jariiru ninkii kale isna siqada ahaa ee jariir ibnu xaasim abunadr ayaa mooday in xadiiskan dee saabit baa meeshiisii la fadhiyaaye uu xajaajto saabit kaba warinayo saabit xadiiskiisii uu yahay bayanahu waxaana xaalada caddeeyey iyo halka wahamka ama qaladkuu kaba dhaco qalbiguna kaba yimi xamaadun xamaad xamaadkii abdariiru indhahala ah ayaa kaa caddeeyey maxaa yahay bal abyaaddii kolley waa abyaadda waana isukeen wada raacdayeen bal qalbigii waxaa kamida nooc sahwi iyo qasadla-aan u dhaca dee ruuxuna imtixaan loolama iman idraabna loolama iman waa wax sahwi uga dhacay oo ruuxu markaa dembi isagii kuma laha oo wuxuu u qastayna ma aha walow dee riwaayada iyo sanadkaa qalbigu dhacay sanad daciifa uu noqonayo sanadkii waa daciifoobaya oo dee waa sanad khada ah laakiin waxa weyaan waa dee maqluubkanba waa nooc ciladii kamido marka duruqdii la tatabuco ruwaadii laysu wadageeya qalbigii dhacay soo baxaya cilad markaasunbaabay ahaan jirtay waa bal markaasin haddaba waa khada sanadkii oo sanadkii dee maaha ninkasta ayaa warinaya maqbuul ku noqon maayo kol haddii ay imadii iyo dadkii macrifada waxaanu lahay nuqaada ay sii sheegaan weeye ina wixii ixtimaal isma iyo wahamun kuma sugnaamayo tawahumun kuma sugnaamayen laakiin sanadku khadaadee ruuxii dee isagii laguma tajriixinayo sahwi iyo khada kaba dhacay un weeye bal markaa misaalka inoo dhigtay waxa weeyaan xadiidka aan dee uu inoo dhigtayba matniga idaa qiimati salaatu falaa taqumu xataa tarawni sanadkiisa waa ka aan sheegno sanadkaasaa kutubta uu ugu sugan yahay maxaa dhacayna iyadoo bunaani ninkan waa meel bunaano la odhanayo maxillo basra ama xaafad ka mid ahayd baa loo nisbeeyey bal kaasoo de wasay dee yidhaahaan haddii dee xaafadaha inta badan kolkol baa reer dhegi laguma magacaabaya reerna aanay noqonta waa maxillo weeye basro kuga sugan waana nin macruufa mashhuura caabid ahaa saabit baa la odhanayay saabit albunaani waana asxaabtii anas ibnu malik bal raggii ugu suxbo dheeraa weeyo sanado aad iyo aad u badan ayuu anas ibnu malik la joogay lana saaxiibayba weeye oo dee axaadiista inta badan anas baabu wax kaba wariyaa anas oo halka wahamka anasna ugaba imanayo ninkani oo waa raawigii anas haddaba isagoo lala fadhiyo dad kalena ay la joogaan oo xajaajkani joogo jariir ibnu xaazim joogo malaa xamaadniyo ay joogaan raggaasi ayaa xajaaj xadiidkan wariyuu majliskii ka sheegay sanadku ku wariyeyna dee sanadkii macruufkaabay ahayd kariid baa wuxuu u qaatay majliskii saabitna waa la joogaaye xadiidkan saabit inuu warinayo kol hadduu saabit wariyeyna anas buu kaba warinayaa weeye oo anas buu kaba wariyey taas buu u qaatay markaasaa maxaa jariid kaba dhacay inuu xadiidkii halkaa kuba maqlay uu markaas wuxuu u maleeyey inuu saabit can anas uu kaba warinayey ayuu sidii ku wariyey oo uu dee meeshiiyo can saabitin can anasin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam idaa uqiimati salaatu falaa taqumu xataa tarawni nin daciifi raggan kuma jiro nin deeba matalan ruux ama kuwa wadaaciinta ama kuwa dhowaa ama sariqada xadiiska loogu yaqaanay ficil ay la yimaadeen ma wax sahwi u dhacay untiibuu u maleeyey laakiin haddaan raggii nuqaada haddee kamay qarsoonaane iyadoo bal waxa wey in isxaaq ibnu ciisa atabaac la idhaaho oo xadiidkan jariir ibnu xaazim saa ugaba maqlay waa can jariir can saabit can anas can nabiyi sala allahu calayh wasalam ayaa xamaad ibnu zayd u yimi xadiidkiibuu weydiiyey xamaad baa wuxuu ku idhi abunadri waa jariir ibnu xaazimku iyadiisii ayaa qaldamay halkan oo qalad kaba dhacay majliskaa saabit baanu wada joognay xajaaj baa xadiidka sheegay dee sanadkaasna waa leeyahay halkaasaana qaladku ugaba yimi buuli oo xamaad ibnu zayd baa saa dee dadkiisan uga maqlay jariir sa isxaaq ibnu ciisa dabaaciyo uga caddeeyo waatan uu leeyahay bayanahu xamaad ibnu dariiro balkaa weeyaanu qaladkii dhacay jariir ee qalbigaasi ka yimi xamaad oo isna markaa la fadhiyey ayaa sababtii wahamkana sheegay dee qalad wuxuu inuu yahayna uu sheegay dadkiisaa ugaba maqlayna ninkan jariirna waa nin shaqaah bal intaas buu imaka abyaadani ay tahay xamaad abariirna waa taa aan dee laftigu ah ruuxan indhaala ayaa la yidhaah kollayna indhala-aantaasna wuxuu ku soo dhashay may ahayn oo waa wax mar dambe wax yimi uuno mar dambe dee shay baari indhala-aan baari ayay ahayd waayo inuu wax qori jiray iyo taas culimmadu way soo naqliyeen waana imaamkii macruufka ahaa xamed ibnu zayde ay inta badan labada xamaad markay idhaahaan midkood ahaa xamaadka kalena waa xamaad ibnu salama oo ah min asbati ruwaati can saabit marka saabidka wax laga warinayo ragga axaadiistiisa ugu dabdin badan bal markaas la horreysiiye isagoo kaba mid ah intaas weeye abyaaddan waxa inoogu sheegay waana qalbi sahwi u dhacay kulle qalbi kaloo sahwi u dhacay sida xadiiskii dee mar markay matniga la eego waa adigu iyadoo iyadna jimlooyinkii la isweydaariye uuno meel ama shay wuxuu lahaa aan kale laba siiyo xadiidkiiyo sabcatun yudilahum allahu fii dili yowma laa dila ilaa dilo ee bukhaari iyo muslim iyo kayrkood ba ay soo saareen ee kutubta kuwada kutubta dee ususha ah ku sugnaa ayaa riwaayo riwaayaadka muslimka mida isaguba sawaabku waa ku wariyey riwaayaadka muslim riwaayo kala mida ayaa maxaa dhacay xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu muslim bay dhacday kolli wahamkuna waxaa la arka maha dadka qaar se yidhaaheen waham muslimkaba dhacay ee waa waham ka sarreeya sida muuqata oo qalad ka sarreeya weeye bal markaa qalbigaas oo kale waa qalbi matni galay sahwina waa u galay un oo de halkii ay xadiidku ka ah xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu ayaa isdabagejiday raawigan isku rogtayo eesuu yihi xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu infaaqna dee midig baa loo ogaa taasoo kale matni buu galay waana qalbi bal masalan waxa weeyaan isaguna sahwi u dhacay an tiro kalena kole xagga matniga way jirtaa waqalbu maa lam yaqsid ruwaatu ay wa minhu waxa kamida aqsaamtii maqluubka qalbu maa kii qalbintii ama bedelitankii iyo dee qalbintii lam yaqsid aanay u qasin alruwaatu macaanay u qasin waa qalbahu in la dabagediyo oo siisii lagaba bedelo aanay u qasin ee sahwiba uba dhacay naxwu idaa uqiimati salaatuba weeye waa de xadiidka rasuulka ilaahay axaadiistiisa saxiixaa kaba mid ah xadasahu waxaa xadiidkaa ku waramay oo wariyey isagoo sanadkiisii caadiga ah ku warinaya oo isagu sawaabkii ku warinaya fii majlisi albunaani saabit albunaani majliskiisa isaga ku waram iyadoo la joogo halkaa lagu sugan yahay ku waramay oo wariyey xajaajun xajaaj acni waxaan u jeedaa xajaajkan ibna abi cusmaana xajaajkii ibna abi cusmaan sawaaf kaas baa waxa weeyaan wariyey fadanahu waxa u maleeyey can haabitin xadiidkan dee can haabitin annahu yurwaa ama marwiyun can haabitin in haabit lagaba warinayo waxa mooday oo u qaatay jariirun jariir ibnu xaazim markaasuu sidii ku wariyo oo wuxuu yihi can haabitin can anasin can nabiyi sala allahu calayh wasalam fayanahu halkaa dee inuu qaladkaasi jariir kaba dhacay arrintuna taa ahayd oo wahmigu markii uu yimi iyo siduu ugu yimina xaalku taa uu ahaana waxaa caddeeyey xamaadun xamaad ibnu zayd oo dariiro ee adigu ninkaa dee wasfigaas ba lahaa imaamkana ahaawe tanbiihaatun waa tanbiihaat iyo baraarusino ayaa bal markaas oo uu inoogu khatimayo anwaacdii imika aan kaba soo baxnay oo daciifka aha xadiidkii saxiixiyo xasankii iyo markii aynu soo dhammaynay kollay tanbiihaad baa jirayba uu inooguba khatimay oo halkii sixada matniga iyo sanadku inaanay laasimayn oo tanna imika halkaa ishaare ay imanayso aanay ku ama xasannimadu aanay islaasimahayn oo xukumka sanadkii loo xukumo taanu ka dhalanayno matni oo kale iyo kitaab marka wax laga naqlinaya furco waxyaalo umuuro kaloo dee iyagii adigu bal ku xidhnayd oo umuuro ku tacalluqsan ahayd inoo soo maray aynu halkaa ku soo marray ayaa jiray imika halkana isagoo anwaaco daciif aynu soo maray anwaacdii daciifka waayo anwaacaha inoo dambeeya bal ama casiiz iyo qariib iyo bal markaa mashhuur yali iyagu wax daciif u khaasa maaho anwaacihii daciifka maaha dee intiiba way kaba imanaysaa musalsalkiina sidaas oo kale weeye waana dee wasfi isnaad allahuma dee maraatisha imika almasiid fi mutasil azani asaniid oo kale iyo waxaasna waa inoo yar dambeeyano mar dambe uu keeni doono laakiin anwaacihii dee magacyada lahaa ee macruufka kuwan weeye waynu dhamaynay marka waa umuuro tanbiihaad ahoo furuuc ama waxyaalo idaaxaad waxyaalahaas kollay calaaqa laleh oo ama xukum sida loo warinayo iyo umuuro kuba tacalluqsan un ah kuwaas ayay halkan tahay oo haamista ayuu ku qabtay laftiga tanbiihaat ay idaaxaatun liashyaaa yushciru biha maa qabla hada min alanwaaci alatii xakama bidacfiha ama xukima bidacfiha min almaqluubi walmawduuci walmudarib wagayriha ishcaaran khafiya waa idaaxaat waxyaalo laysu cadaynayo laysuna baraarujinayo marka ana waxyaalaha horeynu soo marnay anwaacaha daciifka bal sida loo warin kara iyo kdee habka loo warin karayo waxyaalaha umuuro saasay kuwa tacalluqsan kolle hadalkanna hadalkii uu lahaa biqa cibaare hadalkan cibaaradanu soo dhigtay kitaabkiisa anukata loofiya wain tajid matnan daciifa sanadi faqul daciifun ay bi hada faqsidi bal markaas saddex tanbiih weeye horta wuxuu inoo dhigan doonaa waanan sheegi doonaa mid kasta halku kaba bilaabmayo kii koowaad muxuu yidhi wainta mid mid unbaaban markaa udhigan aan dee aynu u yar israacine waintajid haddaad heshid adigu matnan xadiis aada heshid xadiidkaasoo daciifo sanadi sanadkiisu uu daciif yahay aada heshid oo macnaa raawi daciifaad ku aragtaaba misaal ahaan faqul waxaad tidhaahaa daciifun xadiidkani daciif weeye ay huwa daciifun ay bihaada manaa kallay ayda iyo bihaada wuxuu ula yimi oo halkan usoo geliyey un waa dee wasankiisu u taam yeeshee macnaa waxaad tidhahaa daciifun bihaada weeye waa bihaada sanadii sanadkan ayuu daciif ku yahay oo macnaa qeyb marka dacfigii sheegayso waxa weeyaan inay xadiidku sanadkan inaanu lahayn baa dhici karto asaaniid kala leeyo kuwan ka fiicanba eh adigu sanadkii ku qaydo waxaad tidhaahaa sanadkan daciif buu ku yahay oo faqsid markaa u qasad qayditaankaas iyo inaad daciifinayso sanadkaas inaad ku daciifinayso oo haddii aanad xataa tasriix aanad caddayn oonadkaa kuba dhawaaqin ujeedadaadu ha noqoto sanadkan buu daciif ku yahay dee waxaanay tahay tasriix in la yidhaha sanadkan daciif buu ku yahay walaa tudacif ha daciifinin adigu xadiidkii matnigaa sanadkiisu daciifka ahaa mutlaqan tadciifan mutlaqan tadciif mutlaqo aada idlaaqdo oo tidhaha waa daciif xadiidkan waa daciif xadiidkan binaan binayn aada ku daciifsa ama ha ku binayn binaan binayn aada ku binaynayso ha ku daciifin xadiidkaas si guud iyo si cala lidlaaq cala ariiqi ariiqa aada aragtay ee sanadkii dee raawigaa daciifkiiba kuba sugan yahay ama dacfigu kuba sugan yahay adoo ku binaynaya oo taa ku salaynaya tadciifkaaga si guud uun iyo idlaaq ha u daciifinin waayo cidaaba idintaale arifta ka gooya waa xataa sharaxa markay imanayso sharaxa id baa iyaga kuba sugan halka markuu hadalkiisii dee uu dib u furfurayo ciraaqe waana macnaha ida ma qabanaysa asal ahaan waa idii litacliilka ahayd marka idcille eh waa sababta lagugu diidayo inaad isagoo si guud un aad xadiidkii u daciifiso idcille lacalla ay lacalahu waxaaba xadiidkan lagaba yaaba oo uu mudan yahay jaa aliftan jaa-aadan kii hore binaan bay iyadu taasi ahaydoo lafdi mansuubu siisa ahaa waxa weeyaanoo dee weliba tamwiinsan oo alifta ay iskaba imaan sheekan waa taa hore dee mushaakaladeed iyo waa taasoo aliftaa lilidlaaqun ay odhanayeen in horeba usoo aragnay jaa idcille lacala ay lacalahu waxaabuu mudan yahay xadiidkani jaa-a inuu yimaado oo bisanadin sanad uu ku yimaado sanadkaasoo mujawadin la fiicneeyey oo macnaa fiicano markaa sanadkaas oo kale xadiidkiiba uu ku sugnaanayo ama haddii aanu kaa gooni ahaantiisa ugu sugnaanayn taa iyo kii horeed daciifinaysa marka laysu geeyo xadiidkii dee intay istabaan sa dee xasankii likayrigaa noocii noqonayo kale oo marka kii hore loo geeyo xadiidkiiba mid dee aan daciif ahayn uu soo baxayo bal yaqifu bal arrinku waa kaase bal yaqifu waa istaagayaa oo wuxuu ku joogaa uu ku xidhan yahay weeye daata daatadna waa tadciifkaa mudlaqa ah ee si guud xadiidkoo loo daciifiyaa wuxuu ku xidhan yahay oo isku taagayaa oo dee loogu baahan yahay calaa xukmi imaamin nin imaamo xukumkii oo yasifu weliba sifaynaya bayaana dacfihi oo bayaanadan waxa nasbiyeyba waa taas oo kale kaley madaa raggii socoradii aada u heerka sarreeyey tan oo kale inay labadii bedsood oo kale isku xidhmaan iyaga ceebceeb baabay kuba ahayda laakiin iska badantahay kutubtan dee manduumaadka cilmiga iyo dee socorada qaarkood waxa weeyaan shiciradoodii oo yasifu sifaynaya bayaana dacfihi dacfigiisa cadayntii waa dacfigiisa cadaynta ujeeda uu tilmaamayo sababtiyo dacfigoo fasiraya fain adlaqahu hadduu ninkaa imaamkii uu idlaaqo oo u idhaah waa daciifun isagoon sababtiyo dacfigaas sheegin fa sheekhu sheekhi fii maa bacdahu waa waxan waxa ka dambeeyo waa nooca inoo soo socdaba ah ee imika halkan ayuu xaqaqahu suurada ama masaladaa ku taxaqiijiyey sheekuna waa ibnu salaax oo ujeedadu waxa weeyaan hadduu dacfigii ninkii imaamkaa fasilu idhaha xadiidkani waa daciifo ee sababtaas baa dacfigiisa iyo waa caadi laakiin hadduu waa daciif un yidhaaho ee masala inoo dambaysa horena kale kutubtii hore aan ugu soo aragnay oo ah sharxigu marka aanu mufasar ahayn in la fasirin ama sharcigii mubhamkaa inaan la aqbalin taas ba bal aqwaashii ama qowlkoodii u badnaabaaba kaa ahaa dee waa daciifna waa jarxi mubhamah oo taas halkaasaa iskaal kaba imanaya haddaba mas'alada sheekhu waa ka hadlay markan dee culimada wax kala ma aragno marmar mooyaane dee kutubtooda tafriij kale iyadu dhaadheer mooye kalkala waa daciifun hebel baa daciifiyun baan arkayna waa dacfi cal marka waa jarxi aan mubhama unbuu noqon laakiin wuxuu leeyahy masalada gaar ahaanteeda sheekhaa fimaa bacdahu waa wixii imaka ka dambeeya oo dee noocan kaba sii dambeeya ayuu xaqaqahu ku taxqiijiyo ee waxay nooga iman ba waa labaatan bay dabadeedun bal walow aad xagga marka la eego jarxiga mufasar iyo kaan mufasarkayn ay abyaada kasoo horeyso halka uu masaladan ku taaban doona waa beydka laba boqol iyo labayo toddobaatan imakana labayo konton baan beyd ka marayna waaba dee beyd labaatan beyd unbaaba inaga xitaa waa cashar laado waa dii cashar inoo dhexeeyo marka dambe waan gaari doonaa fa tanbihii koobaad buu dhameeyey tanbiha labaad waa labada bayd ee ku xiga ka saddexaadna waa labada bayd ee ka dambeeya ee tan maxaa arrintu ay tahay kan kolley waxay masaladii ayay ku xidhnaa ila mid tahay aynu soo marray halkii saxiixa iyo xasankaba ku soo marray oo ah inaanay talaasum ka dhaxayn sixada isnaadka iyo sixada matniga ama xasannimada isnaadka iyo xasannimada matniga tii oo kale weeye waa tii uun oo bal markaa horeynu u soo aragnay haddii sanadkiiba uu saxiix yahay taasi kama laazimayso matnigu inuu saxiix noqdo cilo iyo suduud baaba u daciif noqon karaa waxa weeyaan saasoo kale matnigu hadduu saxiix yahay sanadkaa kuu yaala inuu isna saxiix yahay kama laazimayso waxaa dhici karta sanadkan inuu daciifye waxaan uu ku sugnaaday dee sanad kale oo xadiidkii dariiq kale ayuu ku sugan yahay dariiqan kumaba sugna oo imanka haddii xadiidkaa idaa uqiimati salaatu in falaa taqumu xataa taruni sanadkii uu yahayba dee imanka jariir oo kale can saabit can anas xadiidka matniga waa saxiix laakiin sanadku waa sanad khaba ah oo sanad daciifu noqonaya ama aan sugnayn raggiisaa daciifa maahay laakiin sanadka waa sanad qalada oo dee waa markaa sanad la daciifinayo haddaba taa inu soo maray tani tahayoo macnaa isma laazimayaan iyaguna oo waxal iyo goor isku xidhan maaha sanad mucayana aan idhaahno iyo inaan odhan diido kolley markaan xadiidka daciifinayno ama aan sugayno amaan xasan yeelayno dariiqan maraynaa waa sanado sanadkiisii baan raacno riwaadiisii baa siqaadi noo noqday ragdee noqday cadaaliya dabdi ay laga helay sanadkii baynu cillo iyo shuduud ka weynay itisaal sanad baan helno sanadku kulle waa dariiqii aan xadiidka kuma sugi lahayn si kale xadiidkii nooguma sugnaanayo iyada sanadlaan xadiidkani ma sugnaanayo ee macnuu waxa weeye sanadkan mucayanka ah dee waxa weeyaan iyo matnigan sixadiisu iskuma xidhna waayo inay sanadkii kan un maaha walow sanad sixadii uu ku xidhan yahay matniga sixadiisu haddaan sanad sixadii la helin matniga sixadiisina lamaba helaya asal ahaan ee waxa weeyaan sidee ashaadidii way tacadudaysaa oo markaa sanad mucayana ayaanu ku xidhan kolba sanadkaa la sheegay weeye haddaba markaa maxay tahay xadiidka matnigiisan dacfiga ku imanaya iyo sanadka dacfiga ku imanaya isma laasimayaanoo waxa suurtagala xadiidkani sanadkan marka la eego intuu daciif yahay matniguna uu saxiix noqdo ama xasan noqdo sababtuna waxa weeye sanadkan mooye sanad labaad buu leeyaho xadiidku ku soo arooray oo sanad saxiixa ama xasanaba amase sanadkaa labaad isna dacfi waa ku sugan yahay marka ki iyo kan laysu geeyo ayaa xadiidkii quwa ay meeshii uba imanaysaa haddaba taa wey markaas bal hadday arrintu taa tahay inagiina ama dadkiina intoodii badnayd dee waxa weeyaan ragga duruqdoo dhan istiicaabka ku samaynaya kutubtoo dhan wada baxsiaye dee bal markaa hagaag baxsigaas istiicaab iyo ama istiqraaha dhan lahaa waa dad afraada unoo kooban ee inkastoon cilmigii wax kaba barano xadiidkiina aan garanno wixii lagu daciifinayay wixii uu ku sugnaanayay ruwaadiina aan kala baranno koodii siqada ahaa iyo koodii dhexdhexaadka ahaa iyo koodii hooseeye aan kala baranno haddana tay naga dhinaanaysaa waxa weeyaan xadiidka duruqdiisiiyo waa asaaniiddii uu kutubta ku lahaa kutubta kitaab iyo laba iyo saddex maaha usuushan umuhaadka la yidhaaho un maaha waxa weeyaan kutubtii jawaamic iyo sunan lahayd ee masaaniid lahayd ee macaajin iyo mashiikaat iyo ajzaa lahayd bal kutubtaas buu waxa weeyaan xadiidkii bal dabaqaad lahayd ayuu xadiidkii ku soo arooraya duruq uu ku leeyahay haddaba dee duruqdiisa tatabuceed iyo isugeynteed iyo isu muqaaranaynteedii wax iyadu sahlan ma aha oo bal iska daa kitaaba aanad hayn aanad arag aanad baqal boo xadiidka kuma sugan yahay in intaydii yarayda koobnaydaynu haysanay duruqda kitaab xadiidkani ku leeyahay isma geysan karno duruqdiiyo xadiidkan ee walow dhici karta imanka fahrasho oo kale iyo xaasudyo iyo waxyaalo kale hadii la adeegsado haddana wax kaama maaha oo bal markaa waxa weeyaan isma geysan karno kutubta usushaynu haysanaba duruqdii ku lahaa bal de bukhaariyo soo celceliye oo kale bal muslim haddaad tira malaa wixii muslim waa meel baad ku urursatay bukhaari oo kale kolley ma sahlana inaad duruqdii xadiidkani ku lahaa aada isu wada keento kolley waa dee hawl badan unba haddaad isu geysana fadlan an dee kutubtii kale kala duunayd iyo kuwa sii waasacaatee muslimka imaam axmed iyo iskabada axaadiisna ay soo noqnoqonaysa haddaba kol hadday arrintu taa tahay ood sanadkana dacfi ku aragto ha odhanin xadiisku waa daciif guud ahaan adoo sanadkaa ka dhaqaaqaya laakiin xadiidkani sanadkan daciif buu ku yahay oo ama daciifun bihada sanad leh waxataa iska ilaalinaysaa dee sanad labaad inuu meesha jiriyo saddexaad iyo afraadba oo xadiidkii uu xoog ku yeesho oo adigu aanad ogeyn oo markaa hadalkaagii waa daciifun aada lahayd meeshii dee waxay noqdo hadal aan meeshiisii lahayn ama meeshiisii aan waafaqin uu noqdo haddaba taa qeyb buu leeyahay waxay ku cileeyeen culimadu waa tan oo waxaa dhici karta sanad labaad inuu kuba yimaado xadiiska uu ku sugnaaday ama isugeynta asaaniidanba uu kuba sugnaado intaa wey laakiin yaa odhan kara xadiidkani waa daciif oo idlaaqi kara wuxuu leeyahay nin imaama oo idqilaac taama leh oo isaguna bacsi dheer laba hadii dee sababtaa wax burinay ka hor imanayo daas oo kale inay in badan yidhaayaa la aqbali maayo sharciga aan markaa la fasirin kule oon kuba soo aragnay bal marka waa jarxa aan la fasirin masaladii baa ishkaal ka imanaysa wuxuu leeyahay masalada dadinteeda iyo ka hadalkeeda sheekhu marka markay la gaadho ruwaadan la aqbalayo riwaayadood iyo kuwa la celinaya sifaadkooda waa nooca inoogu xigo un imaka kan dee qaybihiisa dambe aan ahayn sheegnayba waa labaataniyo baydun baaba inoo dhexeeye ayuu masalada inoogu iman intaa wey waaweye hadal yaroo haamisha marka dambe ayaan yar eegi doona hortaan abyaada rasuul yahay inaad daciifiso faqul waxaad tidhaahaa daciifun huwa xadiidkani daciifun daciif weeye ay bi haada haadaaduna waxaa lagu ishaarayaa waa sanadkii oo ay bi haada sanadi sanadkan buu daciif ku yoodhaada ay adigu ma isticmaalay side daciifun bi haada sanadi oo faqsid haddii xataa aanad caddayn u qasan inaad qaydo oo sanadkaa ku qaydayso walaa tudacifa daciifin macnaa xadiiskii laa tudacifu weeyaan waa xadiidkaas dee sanadkiisu daciifka aha daciifin mutlaqan waa cala aliطlaaq ama tadciifan dee mutlaqan tadciif guud oo mutlaqoon qeyd lahayn ha ku daciifin binaaan binayn iyoadiyo salayn aada ku salaynayso daciifkaaga aada tadciifkaaga aada idlaaqday cala ariiqi ariiqan daciifka sanadkan daciifka eed aragtay dariiqu waa sanadkii ee dacfiga uu kuba sugnaa waxaana taa ugu daciifinayn si guud idcille eh lacala ay lacalahu xadiidkani waxaabuu mudan yahay jaa-a weeyaan alifta waa lilidlaaqun baan idhi jaa-a inuu yimaado oo uu kuba yimi bisanadin sanad mujawadin la fiicneeyo jayidahoo xadiidku isaga uu ku sugnaanayo yasbutu bimili aw bimajmuucihimaa ama kan iyo kii hore marka laysu geeyo xadiidkiiba uu quwo yeelanayo bal yaqifu wuxuu isku taagayaa oo uu ku xidhnaanayaa waa maxay daaka kaas daakada muxuu kugu ishaarayaa waa tadciifka mudlaqa ah xadiidkii si guud loo daciifiyaa calaa xukmi imaamin imaam xukumkii ayuu waxa weeyaan iyo daciifintii ayuu isku taagayaa imaam muطalica weeye riwaayaad iyo riwaayaadkiina iطilaac tam iyo macrifo dhan u leh dee ijtihaadna laba yimo intii karaankiisa ay tatabucay oo markaa wax kala soo waayey imaamkaasoo weliba muxuu leeyahay yasifu sifaynaya bayaanata dacfihi xadiidkan dacfigiisa cadayntii oo ujeedadu sababtii uu ku daciifiyeyna weliba sheegaya fain adlaqo ninkaa imaamkii hadduu idlaaqo xadiidka tadciifkiisa waa daciifun uu ku daysto fashaykhu sheekhi fii ma bacdahu waa fii ma bacdu weeye wax halkan wixii kasii dambeeya oo nooca inoo dambeeya ayuu xaqaqahu waa nooca saddex iyo labaatanaad ee anwaacdii markaas ayuu xaqaqahu ku taxqiijiyey oo uu kaga hadlay waana inoo iman doonaa basambihi halkaas ayaan kaga baxaynaa waana kanin dee meel buu wuxuu leeyahay sayati bacda hada bitiscata cashara beytana waa caadi waayo beytka laba boqol iyo labayo toddobaatan markuu yahay imakana labayo konton aan joogno sagaal iyo toban beyt baa markaa inoo dhexayna beytka labaatanaad isagu noqonaya saas buu bitiscata cashara beytan bal eegtaha mishka koobaad libayaan waa masalada nun iyadoo dee ay noo dambaysay laakiin waxumaan doonayaa had iyo goor akhtadan yar dhacaysa markan deero tacliiqa in aan dee yar saxano oo wuxuu hi qaala alxaafid ibnu xajar waa hadalkan ibnu salaax ee dee sheekhiisuna nadmiyey ee ah waxa weeye ninkan dee imaka xadiidkii dariiqan daciifkaa marka lagu arko inaan dee inaad imaamkaa kale kuu xukmiyo raggaa hore mooye ama imaam uu kuu xukmiyo mooye aanad daciifin karahayn ama aanad dee idlaaq inaanad aanad idlaaqahayn daciifintiisa masaladii buu qabanaya wuxuu leeyahay qultu ibnu xajar ayaa leh idaa balaga alxaafid halkaa eega idaa balaga alxaafidu almuta'amilu baa inoo taala waxa weeyaan muta'ahilu oo waa intan uga jeedo inaan alfaada idin yar dabdiyo oo muta'ahilu macnaa ehelka wixii u ahaa weeye waa nin maaha dee iska sheeganaya wax aqoon aanu lahayn uun dee intu meelaha ama fahaadisiya waxyaalaha kutubta sida dee badan imaka dhacda faharista kutubta iyo waxyaalahaas iyo nidaamyadan soo baxe barnaamijtan soo soco dee imaka soo baxday xaasuubka iyo intuu adeegsado oo isla ruwaadi iyo wixiiba waad wada xafirso waa kan haddaba ninkii xaafidka ay ehelka u ahaa idaa balaqa maxay aljuhda wey intii karaankiisadii wabadala alwusca fi taftiish oo de intii karaankiisa inuu la yimaado xagga daydeeda calaa dalika almati min madani falam yajid ila min tilka ariiqa daciifa wuxuu wadaba markuu baxsiyey dariiqa daciifkaa mooye wax kale muu arag oo uu xadiidkii kuba yimi sanadkaasun fama almaanicu lahu min alxukmi bidacfi binaan cala qalabati danih de isagoo le malaa sanad kale ma laha dee dadaalkaasna laba yimi aanu waxba iskula hadhin de inuu xukumo oo uu xadiidkii si guud waa daciif u yidhaah wax manciya ma jirto taas buu leeyahay wakadalika buli waxaa kaloo iyadna laba mida idaa wajada kalaama imaamin min aimati alxadiidi qad jazama biana fulanin tafarada bi halkan ada baxsigaas dheer boo lamaad iman waxaad heshay imaam aimadii hore ka mida oo yidhi hebel baa xadiidkan la gooni noqday waxay ka dhigantay imaamkaasi dee isagaa tafsiishkii ku kacay ku kacay isagaa baxsiyey waxaanu leeyahay hebelun baaba xadiidkan la warinayo uu la gooni noqday adiga bal markaas wacarafa lmutaahiru adigina waxaad ogtahay ama ka dambana wuxuu ogyahay biana fulana eeg way isoo socotaa meelka odii saxaya biana fulana nilmadkuura qad ducifa halkaasna facda gooya oo ba u bedela welibana haduna waxa weeyaan uma hada dambena waa laga goynaya sababkii kalaamkiisuna waxa weeye biana fulana almadkuura qad ducifa bitadciifin qaadixin haya haddii kale qad ducifa fatadciifu qaadixun hadal ishaysaba ma ahayn waa markaa uu arkana ninkii mutaakhirka ahaa ninkan uu ninkaa imaamka yihi xadiiska uu la gooni noqday tadciif qaadixa in lagu daciifiyey fama aladii yamnacu taasna min alxukmi bidacf suuradaasna waa xukumi kara markaa wuxuu leeyahay xaafid haddii ninkii mutaahilkaa isagu intuu baxsigii isagu la yimaado tatabuco oo xadiidka meelihii loo filayo kaba tatabuco uu dariiqa mooye wax kala waayo ee dani qaali baa meesha jira inaanu dariiq kala jirin marka waa xukumi karaa si guud buu uxukumi karaa dacfigii haddii ninkani aanu heerkaaba gaadhsiisnayn ee uu arko xadiis in keliya markaas uu ku sugan yahay la daciifiye tadciif qaadixa xadiidka nin imaamo horena uu yidhaaho ama imaami uu yidhaaho hebel baa xadiidkaa la gooni noqday hebelka ninkuna waa ninkaa daciifka qaadixa lagu daciifiyey taasna waa xukumi karaa isagoon odhan sanadkan ina daraj kaleba ma jire marka qad daciifa bitadciifin qaadixin marka muxuu yihi wa daahiru hadalka ibnu xajar baa wata ana bna salaax meel kalena eegta waa meel saddexaad ana bna salaaxi mashaa cala asri sida muuqatana waxa weeye ibnu salax asalkiisii horu ku socdaa halkan markanuu leeyahy imaamkaasi inuu yidhaah mooye ha daciifinin hadalkii hore ahaa waktiyada dambe saxiixa iyo lama tasxiixinayo wax tii buu weli wadaa buu leeya ku socdaa asalkiisii oo halkaasna maxay tahay mashaa calaa aslihi fi tafarudi istiqlaal mutaakhiriin waa kelimo aan macno meesha ku lahayn hadalka xaafidna waxa weeye mashaa calaa aslihi fi tacaduri tafarudka maha waa tacadur oo mashaa calaa waayo hadal aada u qayima oo haddaan khada an laga sixina dee fahamki idinku adkaanayo waa hadal aad iyo aad de waa hadaladii xaafid ee bal markaa kole aada u muhiimka ah inmasha calaa aslihi fi tacaduri istiqlaal mutaakhirina wuxuu ku socday asalkiisii ahaa inaanay suurtagalahayna ma ay adag tahay dadka mutaakhiriinta inay la gooni noqdaan bilxukmi cala alxadiisi bima yaliiqu bihi walxaqu khilaafu hadalka xaafid baa le hadalkana waa hadalkiisa uu ku yidhi kitaabkiisa nukat waxaana dee macal asafna waa meelihii ku dhamaaday kitaabku inahaasu ku joogsaday oo waa hadaladaas bal in yaroo dambe haba raacdo laakiin waa noocan aan hayno ayaa kitaabkii waxa lahayaa nusqooyinka lahay oo dhan fi dunya ay ku dhan ay tahay sa xataa talaamidiisiba ama dee aan arag wax mala intaa ka siyaadsan walow kitaabka aada moodo marka fatulbari san horeba usoo sheegnay inuu kitaabka intaa inka badan sheekho uu bal kaba qoray ama kitaabka uu dhadhaweeyay iyo fatulbari kaba muuqanaysa meelaha uu ixaalaynayo leey ama halkaasan waxaan ku bastiyay fima katabtu calaa ibnu salax waayo waa anwaaco meelo dambea ayuu kolkol odhanaya dee su ama taraajim kuba tacalluqsan saxaabo ku tacalluqsan ayuu odhanaya meelahaasaan kagaba hadlay ee dhulkaasna ma halkaa maqluubku ku joogaa kitaabka waxa laga hayaa bal intaa weeye hadalkan kolley sakariya alansaari iyo waxa weeyaan sakhawiya way soo naqliyeen iyaguba iyagoo laakiin kala yar horreysiye laakiin hadalku sidiisu daba yalaysan bay ahayd kitaabkiisa iyagoo kolley way ku tasarufeen waxna way ka tegeen tanbiiha aan halkaa kaga baxno tanbiihii labaad wain turid haddaad doontid adigu naqlan werid aad doontid liwaahin xadiida daciifa dacfigu maaha un dee waahin markaynu maraatibta u tagno dacfiga aada usii adag bay kaba cabiraan waa adigu xadiiskii daciifkaa un de aad markaad doontid aw limaa amase wax limaa ama xadiis inaad naqliso iyo shaku la shakeeyo fiiyo xadiiskan sixadiisa la iskuba khilaafay xasanimadiisa la isku haystee dad daciifinaya jiraan iyo dad xoogeynaya bal markaa lagu shake shaki meeshii uu jiray shaki uu kuba jiray laa biisnaadihima waa isnaadkooda waxaan ahayna inaad ku naqliso macnaa bikayri isnaadihima way sanadkii ay lahaayeen ee ruwaadoodii ay kuba dhammayd waxaan ahayna aad ku naqliso aad doontid fa'ti la kaalay adugu btamriidin bisiiqati tamriidin siiqa tamriid bala kaalay wadalika ka yurwaaba weeye intaa iyo dee yudkaru iyo yuqaal iyo warada can inabiy iyo balagna canhu iyo alfaadaha caynkaasa ee siiqada tamriidka ay dhahaan taas kula kaalay oo kuba wari waa siiqadii tamriidkaynu kuba soo maray halkii mucalaqi taas bal wazin jazmi oo binaqli maa kii naqlintii iyo warintii saxa sugnaado xadiisku hadduu sugan yahay ama saxiix yahay ama xasan yahay iska jazmi oo naqlintiisa jazmi waana marka sanad la-aan lagu naqlinayo waayo haddii sanad lagu naqlinayo labadoodiiba kolley siiqadii mid bay iska tegaysaa waayo sanadkii baa wax xadidaya oo dee dariiqii aana dee waxa weeyaan usluubkii aad u odhan lahaydba usoo naqlin lahaydba dee isagiibaa ku xadidaya gees kalena dee ciddii ku sugnayd ee ama daciifkaadiyo wixii waa tan halkan kuba cad ka qaalaba weeye tadna waa siiqadii jazmiga ayay misaal u tahay ee faclam taas ogow oo ku dhaqan oo ku camal fal maxaa halkan sheekhu raximah llahu tacaala inooguba sheegayaa xadiisa daciifaad doonaysaa inaad wariso haddaad sanadkiisii ku warinayso ama dee sixadiisaba lagu shakisan yahayoo dee waa ikhtilaaf jiro xagga sixadiisa iyo dacfigiisa sanadkiisa haddaad ku warinayso dee dhib ma laho dee can fulan can fulan can fulan can nabiyi sala allahu alayh wasalam labada odhan ama anahu qaala qaala nabiyu taas sanadkii xadiidkii laakiin isagoon sanad lahayn waana kutubtan fiqiga tafsiirka takhriijiyaadka waa kutub marka xadiis istidlaal loo soo qaadanayo waa sanad sanadka lama soo naqliya matigi unbaa lama soo naqliya oo waa isagii sanadkiisii kuma soo naqlinaysid marka caynkaasa eeg siiqadaad ku warinayso kul hadduu xadiidku daciif ya makaa mukhtalafu fiihiga yahay siiqadaa siiqata tamriid kusoo naqli ha odhan qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam manaa waxay siiqadan go-ani ka dhigan tahay siad mucallaqa kuba soo maray adigoo jasminaya inuu ka sugan yahay hadalkani taas oo waxaan ciddan aada kolba u tiirisay uu kaba ansaxay dee xadiiskuna taa ma ahayn ee dheh ruwiya can nabiy iyo yurwa canhu iyo warada iyo jaa iyo balagna canhu iyo rawaa bacduhum iyo cibaaro saasa cibaaraadkaas dheh ee laakin ha jasminin taasba weeye xadiid saxiixa laakiin haddaad soo noqonayso isnaadkiisa haddaad kusoo noqonayso kolley isla dariiqay tegayaano waa isnaadkiisi baad kusoo noqlisay ee isagana isnaadnaaha kusoo noqonayso iska jir inaad siqato tamriid oo xadiidka dee dacfigiisa lagama fahmo aad kusoo noqliso xadiidka warada can nabiyi iyo aad tidaahid isa dee way iskaba iyadna kolkol dariiqan kalena way dhacdaabeen waxaad kusoo naq siiqa go-ana waxaa tidhaha qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam iyo sabata canhu iyo saxa canhu aduu alfaadaha jasmiga uu ku sugan yahay taas leh intaa wey waana in aada u muhima laakiin xagga ilaalinteedu dee kolley culimada qeyb badan oo kamidi may ilaalin fuqahadii bal rag dee muxadisiin ahaa taas oo fuqahadii baa in badan waxa dhacda xadiiskii oo sugan inay dee iska soo dhigtaan markay dee hadda daliilna way usoo qaadanayaan yurwa can nabiyi sala allahu calayh wasalam wa siqatu tamriid xadiida daciifa inay jazmiyaan taas waayo dadka u cinaayooda ama dee malaha waabay raggaa hore iyo ama dee ragga badankooda way kuba yaraayeen oo barhkoodna macrifada xadiistay lahaayeen baan jirin barna iyagoo macrifo aada u sarraysa xadiiskii u leh macrifo aada u sarraysa leh ayaa waxa weya haddana ay kaba dhacaysay taas oo kale ragga qaarkood ee aada umuurahana isuguba adkeeya una ilaalin jiray bal ruuxana kulaba xisaabtami jiray ama kula niqaashoon jiray imaamna u iyo amsaashiibaaba kaba mid ahaa oo hadday ka dhacdaba abu isxaaq shiraalti inuu dee cibaaradan aanu isticmaalin kolley waa qabtaay oo kale marka horena muqadimaadkiisa daabit ahaan buu u horreysiiye dee sidaa kutubtiisa mustalaxaba iyadna masaladaba ugu sheegay laakiin halkaas oo kale majmuuca waa horreysiiya isagoo masaladan iyo fuqahada waxyaalaha kaba dhacay sheegaya baaqi oo kale sidaas oo kale dee qolooyin fuqahada kamid ahaa abu maxamed aljuwayniya waaba ku inkiray isticmaalkooda taa ay isticmaalaan laakiin way iskaba badan tahay khudabtada iskaba da iyo dee taas oo xadiidka saxiixay kolkol warada can nabiyi sala allahu calayh wasalam iskaba odhanayaan bal waxa weeye laakiin waa taasi adigu taa ilaaliyo wixii daciifa inay sanad ku warinayn ama dacfigiisu dee sixadiisa laga shakisan yahay oo laysku khilaafsan yahay bal markaas siqato tamriid kii suganna iyada jasmi intaasna waa tambiihan iyada inoo horeeya waana labada bayn waan ku laabmaya laqbadii wain turid haddaad doontid naqlan warin aada naqliso liwaahin xadiida daciifa dacfigu yaanu kaa nihaayo gaadhay aada u adagba noqonin been aw amase limaakii inaad naqliso yushaku la shakeeyo fiihi ay fii sixatihi sixadiisa la shakiba uu ku jiro inaad naqlisood wariso aada doonto laa biisnaadihima macnaa waa bikayri isnaadihima une isnaadkoodii waxaan ahayn ama isnaad la-aana aad ku naqliso haddaad isnaadkooda kusoo noqonayso waa caadi sanadkuna waa nooc bayaan walow dee dadka badan inaga aanu inooba ahayn ama dee quruunba aanu taasi jirin oonu lahayn ee isnaadkoodii waxaan ahayn aada kusoo noqliso aada doonto fa'ti lakaale bitamriidin bisiiqati tamriidin ka yurwaaba weeye wajin jasmi binaqli maa kii naqlintii iyo warintii markaad warinayso saxa sugnaaday oo maxaad odhan ka qaalo qaalo iyo wax lamida isticmaal alfaada jasmi uu kuba sugan yahay faclam ogow arinkaas oo dee ilaaliyo dhowr in badan oo culimada ka midina waa wax aanay dhowrin oona ilaalinin tambiihi u dambeeya saddexaad waa kan labadan bayd buu ku sheego wuxuu ihi wasahaluu culimadu way fudaydiyeen sahleen oo macnaa waxay arkeen ama ay dee baneeyeenba in la tasaahulo wey fii gayri mawduucin fii riwaayati gayri mawduucin waa wixii aan mawduuc ahayn ee daciifaba riwaayadiisii dacfigu kol hadduu aada u adag yahay oon kii aan ka maynu yahayna ee isagu ku dhow yahay kaa marduudku laba mid yahay ee daciif mawduuc ahaayo isaguna kolley taas ma aha waa dacfigii iskaba dee aan kolley heerkaa gaadhine fii gayri mawduucin mawduuc waxaan ahayn rabow xaysu meeloo rawow ay wariyeenba waa tasaahulkii tasiilkoodu ahaaye min gayri tabyiinin cadayn la-aanteed le dacfin dacfigiisa ay caddeeyaan ama dacfigan uu leeyahay ay caddeeyaan taa keyrkeed ay wariyeen wara-ow culimmadu waxay arkeen oo iyagu kuga tegeen bayaanahu waa kaa daciifka ah caddayntiisa la caddeeyo marka uu yahay fi lxukmi kaa hore haddaba waa dee sidaa fi lxukmi alcaqaa'id inoo tusayso waa daciifkaas in kaana fi targiibi watarhiibi iyo mawcido iyo aadaab markuu yahay weeye wara-ow waxay arkeen bayaanahu caddayntiisa la caddeeyo fi lxukmi waa xukumka waa wixii axkaama ee xalaal iyo xaraam leh xukumkii sharciga ah iyo walcaqaa'idi caqaa'idii iyo waxyaalaha dee iyadna caqiido kuba tacalluqsanaa can ibni mahdiyin wahada alqowlu qowlkan ah kaa hore idee sanado aan markan kale waxa weeyaan iyo rag aan raggan kale noocyadan dambe xukumka iyo caqaa'ida laga aqbalin lagaba aqbali karo ama laga warin karo taas hadalkaasi manquulu mid laga soo naqliyey weeye can ibni mahdiyin imaamkii ina mahdi waa cabduraxmaan iyo wakayri waaxidin mid wax ka badan oo culimadii kamid ah oo dee axmed ibnu xambal iyo ibnulmubaarak iyo ay kaba mid yihiin qolooyinka xataa yaxya ibnu maciin iyo isna waa qowl lagaba soo naqliyo iyo rag kala duwan oo iyo barhkoodba ay markaa baab gaaro kutubtooda kamid ay uba khaas yeeleen aqwaashii caynkan ahayd masaladan dambe maxay tahay iyaduna waxaynu soo maray hadduu waxani uu mawduuc yahay in la cadaynayo mooye inaan laba sheegi karin taa waynu soo maray bal mawduucii markaa gees iskaba dhig daciifkii kalaa yimi markaa waxa uu masalada inooguba sheegayaa weliba ragga akaabirtaana uu inoogaba soo noqonayaa xadiidku marka uu daciif yahay dacfigiisna kaa wadciga gaadhay ama wax ku dhow aanu ahaynba mawduuciisuna tarkiib iyo tarhiib iyo mawcido iyo aadaab iyo qisas iyo waxyaala caynkaasa yahay warintiisa la wariyo warintiisa la wariyo xagga bal camalfalka iyo malaadee kolle waxna waa inoo soo yar horeeyeen quyuud uu leeyahayna waa inoo horeysay bal waa warintiiba la warinayay ina way iska tasaahushadeenoo sida tasaahulka uu meesha way fudaydsadeenoo macnaa xagga fudaydka wuxuu ka imanaya ee warintu maaha un dee inaga sideenan imakaas ee matligaa aan soo qaadanayno unoo kolley iyaga agtooda waxay sanad bay kuba warinayeen meeshii rag baa jira ruwaad ah oo axaadiisan warinaya haddaba ragga qaarkood aan gaadhistay ahayn raggii siqaadka ahaa ee dabdiga iyo itqaanka badan lahaa aan ahayn ee raggaa ama su-al xifdi laguma lagu sifeeyey adugu aan dee itqaanka iyo dabdiga raggan kale siqaadka ay leeyihin aan lahayn ayaa in laga wariyo ayay iska ruqseeyeen oo raggaa waa laga warin karaa wixii ama maqaasi ama de waxa weeyaan tarkiib iyo tarhiib iyo mawcido aha laakiin markay axkaami timaado xalaal iyo xaraami timaado sifaadka ilaahay iyo dee waxa isaga kuma banaan iyo wax u banaan isaga iyo waxa dee mustaxiil kala aduu umuuraha sifaadka ilaahay umuurahaas ay yimaadaan wixii adigu caqaa'id aha iyada waxay dooni jireen ragga laga warinaya rag dee raggii siqaadka la odhanayay inuu noqdo taas oo kale oo dee imaam axmed baabay hadaladiisii kaba mid ahay ee markaa isagoo dee arrin la weydiiyey ibnu isxaaq oo kale iyo maqaasida iyo umuuraha waan kaba warinaynaa buu le laakiin markay arrintu taa dhaafisantae san oo kale axkaam iyo xalaal iyo xaraam ay tahay intuu farihiisa afartaa isu geeyu san yidhi ayuu hi cid saasa ayaanu doonaynaan u baahana macnaa rag adag oo quwal oo xifdi iyo itqaan badan leh ayaanu kaba warinayna hadalka ibnu mahdina waa ka xagga hoose inooguma sugan bal marka waxa weeyaan xadiiskii daciifka ahaa ee dacfiga aan mawduuc ahayn dee mawduuc waaba kaba baxsan yahay dacfigiisna mid adag ahayn way fiican tahay cadayntiisuye laakiin haddii la wariyo oo saas oo kale aan weliba dacfigiisii la sheegin marka mawduuciisu tarkiib iyo tarhiib iyo baabkii taa yahay taas way la yimaadeen iyaga waana kaba dhacday kollayna masale kale waan soo marayoo daciifku haddii aan ba isaga u mooye wax kaloo baabka ku sugani aanu jirin de abi da-uud iyo dee imaam axmedna waata lagaba soo naqliye waatii aynu kuba soo maray yarwi abi da-uud aqamawashad aduu bal marka halkii iga soo gashe laakiin isna tiisi way kuba dhaweydbe bal waxa weeyaan wixii baabka horta ugu xooga badnaa markuu wariye haddii wax kala waayo daciifkii oo markaa waataynu hadal soo maray isaga iyo sheekhiisa axmed iyo daciif lxadiid aqwa min ra'yi rijaali cindahum oo qiyaaskii iyo ra'yi rag in la qaatiyo ijtihaadaadkood xadiiskii daciifka waa ka mudan yahay marka haddii baabkiiba wax isaga u mooye wax kale aanu kuma sugnayn dacfiguna ka adag aanu ahayn ee inay qaadanayaan barkoodna dee bal taas way jirtaaba ee kolkol ixtiyaad loogu camal falo oo bal ka soo qaado xadiis daciifi hadduu ku yimaado beec beecyada kamida karaahadii iyo nahyigii ama antixada wax kamida uu kuba yimaado bal dee waraci muxuu keenaya walow aanu xukun makaalkan laga ratibayaa jirin kolkolba xalaal miradka keenaya wixii shubhay noqone in laga dhowrsado iskaba ilaaliya dee warac ahaan loogaba tago bal haddaan xukum ahaan iyo ictiqaad ahaan loogaba tegin bal umuuro sidaasna way jiraane laakiin maxaa jira uun bal markay taastay iyadoon bacsigii la cadayn weeye in la warin karo ama iyada haddii xalaal iyo xaraam la joogo caqaaid la joogo haddii daciif lasoo qaada in dacfigiisii la cadeeyo way camalfa horta iskama daaye laakiin in dacfigii la cadeeyo laga aamusin weeye la cadeeyo waayo si aan loogu qaadan xadiis meeshii sugan aan loogu qaadan oo dadkii maqlayay aanay halkaa uga camal falintaas waa in dacfigiisii la cadeeyo kan waa iyadoo laga aamusayo lana warinayo taas wey labadan bayd ay tahay oo markaa wuxu uhi wasahalu waxay fudaydiyeen macnaa waxa weeyaan ay rukseeyeen ama ay yidhaaheen dee tasaahul la tasaahulo fii gayri mawduucin fii riwaayati gayri mawduucin xaysu meeloo rabow ay wariyeen ka aan mawduuc ahayn min gayri tabyiinin caddayn la-aanteed iyagoon caddayn lidacfin dacfigiisa aan caddayn war-aw waxaanay culimmadu arkeen ay kuba tegeen dee bayaanahu dacfiga daciifka in la caddeeyo markaasaas maxay noqon fi lxukm walcaqaaid ba imika idna tusaysa wixii mawduuco waa ida kana mawduucu fi targiibi watarhiibi wanawi wanaxwihima markuu yahay weeye ee maaha mar kasta saa daraaddeed wa ra-w bayaanahu fi lxukmi walcaqaa'idi haddaba can ibni mahdiyi nafsu sheekhuba sheegay nadmiga lahaa waxa weeye mubtadaan u qadaraynaye wahada waa qowlkan tasaahulka halkaa iyo tarahuskaas iyo halkan in la cadeeyo ragga laga warinaya rag dee la yaqaano oo sugan ay yihiin ay noqoto kuwan dambe cidda laga warinaya can ibni mahdiyin manquulun can ibni mahdiyin iyo wagayri waaxidin markaa laftigii ibni mahdina waa ka xagga hoose idinkuba dhigtay hadal yaroo kolley tanbihii saddexaad kuba xidhnaayo oo aan markii hore islaa sheego inu kitaabkii hore dee isxusuusin bay ahayd aan kuma soo marnay baaciskii oo dee halkan calaaqo kolley la lahaa oo dee ay yar dhaafon iskaba iloobeen tan casharka iyo wardooday ayaa waxaa jiray in xadiidka waxaan kuga soo maray tanbiiha hore kol hadduu xadiidkii dee daciif yahay aada sanadkiima addacfi kuma aragto inaad qaydo mooye adigu ha idlaaqin oo sanadkan daciif buu ku yahay inaad tiraa mooye waa daciif si guud ha odhan marka hadal baan ibnu kasiir kusoo marnay baaciskii baaciska dee magaciisii isagu bixiyey maahay bal aan ilaahna un waa magaca beri dambe waxa weeye ninkii ugu horreeyey kitaabka madbuceeye cabdirasaaq oo ama xamse adigu uu markaa ku idlaaqay baan filayaa mukhtasarkiisaas waxa uu hadal buu ina soo yidhi yakfi fi lmunaadarati tadciifu ariiq alatii abdaaha lmunaadir ujeedadu haddii laba nin ay masalaba ku wada doodayaan oo markaa midkood xadiis uu dariishado sanadkiisa daciif ku sugan yahay dee waata aan soo maray in la odrhanayo sanadkaasuu daciif ku yahay si guud ah ha u daciifin laakiin markay munaadaratahy ninkana xadiiskii daliil uu soo qaatay hadduu ninkii dee munaadirka ahaa yidhao waa daciif oo ujeede uu dariiqan dee waxa weeyaan uu isagii muujiyey ee munaadirku daliishaday ama sanadkan uu sheegud waa markii dee sanad la sheegaye bal uu yidhaahayna markan kale mati mujarada marka la sheegayo way adag tahay oo waxay u baahan tahay dee waxa weeyaan duruqdii in la wada ogaado bal xadiiskiina si guud uu markaa u daciifayo inuu dariiqad ka aragtay inuu kuma daciifa ee tan sanad buu sheegay weye nin daciifna waa ku suganye uu iska idlaaqi karaa buu ley kol hadday munaadaro tahay inuu yidhaha waa daciif oo ninkii munaadirkaana halkaa markaa dee isbilaadkii uu kaga baxayaa oo dee asalkuna waa inaan dariiq kale jirin ilaa la helayo dee aslu cadam maasi waayo ilaa dariiq kale aynaba tugnaaso macnuhu waxa weeye markay munaadaro tahay hadduu yidhaaho waa daciif isagoo sanadkii sheegay ha u idlaaqabee dee inay sanad buu soo qaatay sanadkiina dacfi uu kuma sugnaa taasi way ugu filan tahay ninkan munaadirkiina inuu daliilkiisii meesha kaba baxo ruuxana uu taa idlaaqo waa hadal saasa aynu kuba soo marno kolley markaa masaladu waa masale khaasay ahayde waxaan aan hayna imaka mid ka hor imanaysa may hayne waa gaar ahaana waa munaadarada koobitaankeedoo dee ninkiina daliil gaaruu soo qaatay sanad gaaruu magacaabay sanadkiisii haddii saa la yidhaha isagiina markaa istilaamkii baa kaga hadhaya ninkii munaadirkaana markaa waa dee waxay noqonaysaa inuu xujadiisii kuba celiyo ujeedadiisu taasun bay ahayd ee maaha inuu leeyahay si guud ayaa waxa weeyaan ruuxu inuu isagaba idlaaqi karo oobaa arintaa gaarkaa wallahu subxana watacaala ala الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول الناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أيقظا ولم يكن مغفلا يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحالة أن يروي بالمعنى وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو من فسق من فسق أو خرب من فسق أو خرب مروءة ومن زكاه عداني فعدل مؤتمن وصفح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد ولابن عبد البر كل من عني بحمده العلم ولم يوهاني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولفا ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخضي وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تسقلا ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالرفض فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد أي هذا حويا معرفة باب كان يموح دي باب معرفة صفة من تقبل ومن عن يا لون ومعرفة صفة من تقبل كلا أقبل روايته رواية استقبل صفة أولى هي إيه كان أقبل كاس iyo waxa loo shardiyayo si loo aqbalo riwaayadiisa balkaas garashadeedii oo macnaawana waxa la garanaya halkan inoogu imanaya waa sifaadka naftooda iyo shuruuddaasi dadka iyagu riwaayadooda la aqbalayo acyaantoodu iyo dee taraajimtoodu halkan inoogu iman mayso waman turaddu wa sifati man turaddu way macrifatu sifati man tuqbalu riwaayatu ومن ترد ومعرفة صفة من ترد روايتك رواية سلعلنا يي وشروط دي, دي لو أقبل لها وحكم